toddobaadkanna wararka soomaalida waxaa ugu waaweynaa dhacdadii ka dhacday adisababa oo uu ka socday shirka midowda afrika iyo sidii loola dhaqamay wafdigii dowladda soomaalida oo madaxweynuhu uu hogaaminayey iyo sidoo kale heshiiska dhex maray soomaaliya iyo weliba turkiga maxamuud ibraahim maxamed waa aqoon-yahan degan magaaladan melbourne arrimahaas ayaana wax ka weydiiyey waa kan isagoo ka jawaabaya marka hore arintii adisababa ka dhacday
sida dowladda soomaaliya uga hadashayna laba wey dhinaca xagga wasaaradda arrimaha dibadda ama cabashadaas waa mid caadi oo nidaamka diblomaasiyadda ee adduunka marka khaladaada caynkaas oo kale dhacaan loo maraa etoobiya naftigeeda waxaan arkayay gabadh hadashay wasaaradda arrimaha dibadda oo aad uga hadashay oo lehay maaragtay ama dhaqanka etoobiyaanka ama mas-uuliyadda aanu kontonkii sane eurubka midooda africa jibay kusoo wadnay wax ka baxsan weeye arrinkaas waa arrinka siyaasada iyo mediaha iyo waxaasa laakiin in generally kolleyba waxa weeye waddanka loo martigay isfideeyahay weliba marka shirku yahay shir caalamiya oo caynkaasa isaga ayay subcan xubo ku tahay in waddan kale oo weliba waddankiina waddan sidaas soomaaliya oo kale deris yihiin arrintaasoo kale dhacdo kolleybana waxaa loo baahanyay in wixii dhacay official document lagalaga sameeyo oo complain xagga ururka midooda africa ah loo qaado intaa wixii dhaasiisanay hadda waxaanu haynaa waxa weye complainka xagga soomaaliya ka yimi iyo isdifaaca etoobiya dooda soomaalida dhexdeeda oo arrintan ka dhalatay dadka qaar baa qaba madaxweynuhu inuu aadaba maahayn maadaama khilaaf ballaaran uu socdo m o udii ay muran badan soo kala dhexgelisay labada dal dadka qaba ka waran aragtida madaxweynuhu shirkaas inuu ka baaqday ba ahayd wallahi horta haddee bilaadan baynu nahay laba aragtiyoodba meesha way yaalaan aragti lahay xagga far right oo fog oo ahay in colaadii action lagu muujiyo oo qoladaas waa qolada taageersan inaan madaxweynuhu aadin laakiin adisababa marka maxay ahayd ay in baydhi gar laygama helo waayo geedkaba intaana tegin baan garteeda soo naqsadaa mar haddii africa oo in ka badan fifty four countries u imanayeen arrinkeenuna ishii u taagan ahayd nisteeda aad ka maqnaan lahayd oo etoobiya iyadu firshankeeda marsan lahayd meesha ama si goorgoomeya ama si generaala in soomaaliya tagto oo mowqifkeeda dhibato hadday gobol xaarikii wasiirada arrimaha dibadda ahayd ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd tii head of stateska-ba inaynu meesha tagno oo taladeenu dhiibano adigoo garle inaad dibadda istaagto oo garta haddii lagu dhaafiyo absolutely anigu khalad baan arkaa inuu tago iyo inuu mowqifka dalka sida ugu waadixsan uga dhiigto oo weliba uu galo cambaign siiba wadamada regional powerka sida south africa iyo nigeria senegal iyo masar wadamada saameynta kule wadamada kale iyo kuwa aynu deriskana jabuuti iyo kenya ba inuu si gaara keiska ugala hadlo waayo keiskan badda soomaalida iyo etoobiya wuu ka duwan yahay kii hore kenya kii hore kenya waxay ahayd dee xariiqdan halkanay martaa iyo xariiqdan halkanay martaa laakiin tan waxa weeye maaha xariiqda waxa weeye intan baan anigu dhulkaagan intan qaadanaya yani shaarkaaga intaa ii jir gacantaa iyo intaa garabkaa ii jir weeye marka waa arrin ka duwan kii hore marka in maaragtay cambaynka caynkaas aynu tago ayaan anigu shaksiyan ahaan taageersanaa waxaan u arkaay in shir kasta oo caalamiya dooda la ballaariyo hadday midooda africa noqoto hadday united nation ka noqoto all international stageska political ahaan cambaynka la wado waayo dagaalka mediaha iyo afka iyo diblomaasiyaddu wuu ka adagay dagaalka qoriga ah oo qorigii mar haddii african ayaamaa hore hadday etoobiya inay xoog badan tahay baa loo haystaa laakiin haddii dagaal maanta ina dhex maro first few months baa laga yaaba inay gacan sarrayso waxay ka dambeeyana laba african oo isjiidanaya weliba adigaa dhulka iyo deegaankiiba laho more likely inaynu inagu guulaysanaba iyaga dhibaxada inay dub backfires ku keento oo iyagu ay ku kala tagaan baaba dhici karta marka quwadda military wax weyn maaha marka labada darsi aa darsu yihiin laakiin in international ayag yani qulubta dadka adduunka la hanto oo adoo garlaan garta laysa siin adoo cadowgaaga gudahaaga abaabulaya oo dibaddaada asxaab ka raadsanaya haddana in meel kasta oo arrinka lagu soo qaadayo aynu garteena naqsano waanaynu noqon dee nin nin dee isagoo garle golihii ka kacay waa yara maaragtay liidasho waa gartay marka maxamuudow labaatan iyo afartii saacadood oo u dambeysay warka ugu weynaa wuxuu ahaa in soomaaliya ay heshiis difaac iyo mid dhaqaalaha la gashay dalka turkiga si deg dega ay golaha wasiirada iyo baarlamaanku u ansixiyeen sidee u aragtaa heshiiskaas soomaaliya iyo iyo turkiga ay wada galeen horta turkigu dee marka ay tilmaado xidhiidhada waa wadan dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba wadamada hadda adduunka labaatanka ugu sarreeya kusoo jira weeye secondly waa wadan aynu waxyaalo badan sheer garayno xagga diinta iyo dhaqanka iyo historicaliba marka si walba loo eego in wadan wadan xidhiidh la wadaaga ethoopiadan ka dhiga wax problem ma laha as long as aanad interestkaaga luminayn xaaladan hadda jirta marka indhaha aad halkaad ka doonayso xitaa ka eego turkigu waa wadan tobankii sana ugu dambeeyey abaal weyn soomaalida u galay siiba xilligii abaartii adkeyd ay dhacday qayb weyn ka qaatay dhisidii ciidamada soomaaliya hadday yihiin badda iyo hadday yihiin ciidanka caadiga oo xitaa akademika dhex sameeyey wadanka annada tin ee kasii muhiimsan waxa weeye turkiya maanta heshiiskaan la gashaa waa heshiis caalami ah wadan xuduud aa wadaagtaan oo border aad ku qabsanaysaan waxba kama duwana heshiiskii ay allahu naxariistay cabdirashiid la galay ruushka ee siyaad barnaynta badan allahu naxariista labadaba ee implement gareeyey oo dee maalintaynu u baahnay inaynu ka baxno tartiib uga baxnay laakiin heshiiska caynkaas oo kale ah masaldhig militariga etoobiya ka siiso gudahaaga oo aad tiraa intaasoo sano waxa weeye dee wax ka duwan mura hadal unbaa ka dambayn weeyaan marka loo ego heshiiska turkigu waa waddankii ugu dhawaa lala geli lahaa xagga difaaca marka timi mar haddaanan maanta ciidan dhuleed ama badeed oo inoo difaaca daniheeni haysan dee waddanka ugu dhowey maanta aynu atleast xitaa haddaanay intaanay hadalba tegin xitaa dub ha u istaagtay etoobiya in heshiiskaa la galo inkastaanu heshiisku sidoo detailskiisu aanan hayn laakiin in cadowgaaga dhuux dhuux sakara loogu loogu dhaashtaa baa la odhan jiray inaad cadowgaaga boorka maaragtay iskaga tirtirto oo wax la raadiyo oo turkiga heshiiska la galo absolutely waan taageersanahay weliba waxaan taageersanahay in la ballaariyo oo saldhigyo meel qura ahayn ee gobolada dalka ilaa lix meelood furan xuduudda jabuutiyadaha kenya in saldhigyo muuqda oo military laga siiyo turkiya waayo saldhigyadaasu at least damcii wadamada kale ay meesha ka saarayaan unlike haddaynu hadda masar keeni lahayn oo kale waxaa loo arki lahaa un khilaafkii webiga niiloo dhinacan loo soo raray laakiin turki waa waddan ka baxsan arrimihii geeska saldhigiyada jabuuti ka furan ee jaynuu leeyahay hindidu leedahay faransiisku leeyahay spain baa joogta jabuuti waxba kagama duwana marka sabab aan u sharaysto turkiga oo weliba waddankan ku leeyahay xitaa xilliyo hore historiga wax jiray xilligii axmed gure ee cadal imbaya cidda taageeraysa turkiga way ahaayeen soomaalida ee bortuqiiska etoobiya soo taageerayay marka waa arrin fiican haddii si fiican oo daacadnimo iyo wadannimo ka hor jirto looga howlgalo oo loo danaynayo qaran soomaaliyeed ama ummad soomaaliyeed oo ciidan soomaaliyeed la dhisayo ee waxaynu ahayn dee teeni yarayd ee iska corruption iyo lacaga la qaatiyo afar maadeerada aad meesha geyso waxa weeye waa fursad ciidan adag oo soomaaliyeed oo ciidan badeeda lagu dhisi karo waxay soo baahan tahay dad dee wixii aan hadal ahayn wixii ka dhabeeya oo yacni waxaanu ay ka tahay aaminaad yani qof dadnimadii soomaalinimadii leh oo waxaan socodsiiya marka insha allah ilaahay bal inuu waafajiyo oo khayr iyagana ay inay maaragta ka midha dhaliyaan qoladan maanta maamulka dowladda haysata iyo kuwa ka dambeeya waa toban sano waa waqti fiican oo atleast laga dhexlo ciidan badeed oo baddaa bal wax kale bal kalluumaysiga sharci darradaha iyo iyo iyo dadkan iska maaragtay wasaqda ku aasaya iyo waxaasoo dhan ma aha only etoobiya qura waxyaalahaasoo dhan haddii ciidanka soomaaliyeed maadada qaran dhan oo jiro badiisi aan waxba ay iska tahay cidla waa laga fiicanya technically arrinkaas waan bogaadinayaa halana maradhaliyo halanla daacadna halaga noqdaan oo laga hawlgalo si soomaalinima ku jirta ha loo galo waa gartay marka maxamuudo waxaad hadalkaaga ku dartay in aadan heshiiskaas faahfaahintiisa ahayn adiga keliya ma ahana xildhibaanadii ansixiyey golihii wasiirada heshiisyada noocaasoo kale ah oo dalal ajanabiya lala galo si kastoo dalkaad saaxiib u tihiin baarlamaanku waa inuu ka doodo waa in si fiican loo markaasi loo loo fiiriyo xoogaa deg degaas lagu ansixiyey iyadoo aan la ogeyn faahfaahintiisa xoogaa walaac miyaysan keenayn walahi horta waxaa jira horta heshiiska marka haddii aan dee maxaa la odhan jiray anagoo noqonayn hashii maqaarkeeda hashii maqaarkeeda marka diidaysa waxaa meel dalooda sheekaya kama la odhan jiray anoon hashii noqonayn haddana marka hadda ay noqonayso heshiis safkarad oo laba dowladood ka dhexeeya marka ugu horeeya wuxuu ku bilowdaa is afgarasho ama memorandum understanding kadibna waxaa loo saaraa committeeyo committeeyada had iyo jeer waa inay hogaamisaa wasaaradda arrimaha dibadda sida caadiga dee wasaaradda xanaalada xoolaha ama haweenka iyo arrimaha bulshadu heshiis toosa lama soo geli karto caalamiya waddan kale waad same time sida hadda soomaalida ayna haysatay godaamka sababaha dowladnimadeena u dhaqaaqaysa leedahay waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha stateska oo u dhigma governor of state ama bermeeradiinan statekan oo kale intuu gorobmeerkiina victoria iska baxo dee lama soo geli karo heshiis china u saldhigyo ciidan ka siinaya halkan ama ciidan australiana uma diri karo ninka premierka victoria in lagu soo tababaro kuuba ama north korea marka problemka horta inaga jiraa waxa weeye haykalkii dowladnimo waxaad moodaa inuu saddex yaacsan yahay hadee jeer waxyaalaha qaladaadka dowladdeena ku jira waxaad moodaa in aanay kala lahayn hayraki ama meel u socoto waxaad arkaysaa shir laga hadlaya dhaqaalaha madaxweynihii baa tegaya ku laga hadlaya isbedelka ciidamada cimilada ra-iisul wasaarihi baa tegaya waddanku waa inuu shaqadu kala qaybsanaataa haddii xiriirkan la samaynayo oo wixii la isku afgartay shaqadaa inay wasaaradda arrimaha dibadda soo gasho oo dabadeedna wasaarad kastoo danaynaysa xiriirkaa turkiga hadday noqoto wasaaradda deegaanka hadday noqoto wasaaradda kalluumaysiga hadday noqoto wasaaradda gaashaandhiga hadday noqoto ifan madaxtooyadu markay timaado arrimaha siyaasadda etoobiya mowqifyada ay qabaan true wasaarad janalka arrimaha dibadda inay maraan may dhicintii markii wixii la keenay wadheefa sidka kale wasiir arrimadibada gaashaandhigeedun baa soo galay ilaa dhaqaalan soo saaxay buu leeyahy waa khalad jira laakiin waxaad moodaayey markii la keenay halkan soomaalidu waa dad iska caadifiina barashar etoobiana way jireen innaguna sida caadigaa maaragtay waxa weeye soomaalida waxyaala miyigii iyo iiraantii iyo haddaad jirto diyaarad hawadaa maraysa haddaynu aragno waxaynu ohan jiray bud brobia noqon marka la yidhaha maxaad u habaaraysana gaala saaran baynu ohan jirto yacni waxa weeye amxaarada qofka soomaaliga maaragtay waa waxaynu iska necibnoo laynagu soo ababiyey marka waxaad moodaa xaaladan taagan in cidiba isweydiin heshiisku muxuu yahay siduu ku yimi oo aynu baanig ku ansixinay isagoo baanigaasu jiro haddana waxaa jira dee hadday foolitimaada guda qarsilun ninkan halka soo taagan ee la xoog iyo xeeladba waan ku doonayaa dhul ayaa ka daran khaladaadkan yaryar ee aan hadda taxayo nin baaba meeshan soo taagan waxaynu ognahay dhulkeena dhulka maanta gacanta etoobiya ku jira inuu area wise iyo soomaaliyada hadda xortaaba ka wen yahay dad ahaana almost seventy percent dad u dhigma dadka soomaaliyada hadda hortaa ku nool ayaa ku nool oo maqan waxaaba ka sii daran xitaa dadka qaar dhulka qaar in lasii dhaqangediyayo sida dirdhab iyo mooyaaliya ka dhacday marka inagoo etoobiya aragna problemkeena barasharkaa jira ee wixii hoose khaladaada ee dowladda nidaamka u shaqaysan tahay baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiga arrimaha dibadda wuxuu leeyahay guddi difaac waxaa jira hoggaanka baarlamaanka oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo xogayaha wixii khaladaad ee saasoo kale dowladda ka khaldan in iyagu dee gacmo geel jira hoos baa lagu dhaqaa lama seerseere in iyagu ama madaxweynaha la hadleen ama dowladda waxaa saxaan sababka baarlamaanka loo samaysaana waa intaa laakiin categorily in tallaabo kasta oo etoobiya damceeda lagu qaabin kara la qaado anigu waan taageersana tallaabo kasta oo ma doonayno sidii fifty four dhacday inagoo soo hadda soo taagtaagan in haddana dhul soomaaliyeed gacan etoobiya galo waayo kuwii horaadan laga wada hadal fifty fourkii bay dhacday nineteen twenty sevenkii bay dhacday eighteen ninety four bay dhacday yacni maaha maalin walba in inagoo arkayna qayb ka mid a laqaa problemkan waa jiraa waxaan dadku sheegaya oo dhami maamulka isdhexyaaca iyo dee dhaqaalaha wasiir gaashaandhig soo saxeexayo idanow wasaaraddii qorsheynta waddanku meeday wasaaraddii maaliyaddu meeday intee in leego xitaa markii dhaqaale laga hadlayo ilay inagan nidaamka federaalka qaadana xitaa regionalku waxay leeyihiin wasiiro ama dad u qaabilsan xagga dhaqaalaha iyo horumarkiyo waxa in markii xitaa talada laga lasoo ururiyo oo aliis agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo maaliyadda iyo ay baxaan oo gobollada tale kasoo ururiyaan intaan wasiirku intaa hawshaa gelin ayaa habboon marka taas waa technicalitygeena hoose laakiin tan etoobiya in cadaad weyn awood weyn oo adag in la iskaga xidho absolutely waa talo talo soomaalinima ku jirtan qabaan waa garta marka maxamuudow tan u dambaysa m o u dii murankan iyo buuqan iyo khilaafkan etoobiya iyo soomaaliya u dhexeeya keenay waktigii la saxeexadda laba bilood bay ku dhowdaho laga joogaa dadaalo diblomaasiyadeed onlineko lagu dagaalamo meesha doontaba ha noqotee laba bilood bay hadda maraysaa xaggee bay ku dhammaanaysaa baad is leedahay abi waxaad moodaa inuu ku adkaysanayo uusan meesha kasoo dabcayn muuse biixi oo shala hadlay wuxuu yidhi waa la fulinayaa xaggeed is leedahay haddaad saadaalisid way ku dhammaanaysa arrinta wallaahi horta wixii qaaliga dee ilaahay maaragtay ayuun baa og laakiin markay aniga taladayda tahay markay tahay aragtidayda waxaan qabaa muuse ma socodsiin karo si kasta u boodboodo idontin in ummad soomaaliyeed oo maanta nool oo ka yeelaysa in ciidan etoobiyan gudaha waddanka soo dego ma jirto xilliyo ka adag oo xilliyadii dagaaladii sugay socdeen ee snm sugtay baan taa lagu dhaqaaqin marka waxaanu leeyahay waa iska demdem arrinkan dhaqaaluhu leeyahay maalgashi baa etoobiya jirta etoobiya hadday maalgashi doonayso tii berbere sagaal iyo tobanka ahayd ayay ka qayb qaadan lahayd markay tii berbere sagaal iyo tobankeeda xijirto ee qorshe deked kale oo la dhisayo la timaado ee dee waddan kale oo maalginaya ama jeena ama turkiya ama la yimaado iskaashiga caynkaasi waa wax la kari karo laakiin in le anigii bad aan yeesho dukaankaagii dukaan aan ka baal furto idontin caqligaasi meel ku shaqaynayo muusena maaragtay khaladadiisa badan ee aanu cidna dhegaysan ee madaxa iska qaado muusena waa muuse sagaal bilood baa lalahaayay dadkan ka daa duqaynta adeenna halkiibay kusoo dhammaatay marka tanootii laatacaanood oo kalumda mar labadan noqonayso lataanay kaasina wuxuu ahaa maxamuud ibraahim maxamed oo maxamuud jaina loo yaqaano